واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati almaa'ida darsigeennan waxaa allah subxaanahu watacaala uu ka warrami doonaa aayadaha ugu horeeyo qisada nabiyullaahi aadam owlaadiisii laba ka mid ah ayuu qisadooda allah nooga warramayaa marka maqsadka qisadan yacni maaragtay laga leeyahay waxa weeye allah subxaanahu watacaala oo noo caddaynayo waxaa la yidhaahda dulmiga ama xasadka iyo gardarrada cirib xumadeeda iyo ciqaabka ay leedahay alla agtiisa ayaa nala barayaa oo qisadaas waxaa nala kugu sheegayo in dadka muslimiinta ay iska ilaaliyaan xasadka inay iska ilaaliyaan dulmiga oo addoommada ilaahay la dulmiyo inay iska ilaaliyaan cudwaanka iyo maaragtay baqiga gardarrada ahi in la iska ilaaliyo iyo cuquubada adduuniya aakhira ka ratib mayso arrintaas ayaa maqsadkii qisadana lakugu sheegaya allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isagoo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam la hadlayo watlu akri nabi moxamedow calayhim yani calaa bani israa'iila alyahuudu waannasaara dadka xusaada ah oo nebi moxamed iyo asxaabtiisa iyo diinka allah usoo dhiiba xasayo waxaa ku dul akrisaa naba abnay aadama nabiyullaahi aadam labadiisii wiil warkoodii ku dul akri buu allah leeyahay subxaana wa tacaala labadaa wiiloo nabiyullaahi aadam oo u dhalay yacni qisadii ay lahaayeen iyo warkoodii ku dul akri bilxaqi isagoo ah yacni qisadaasi multabisan bilxaqi isagoo mid xaq wata ah oo sidqi iyo maaragtay runnimo ay ku dheehan tahay ku dul akri dadkii yahuudi iyo nasaaradii u sheeg baa laleeyahay id wakti yacni u war ah warkoodii wey aadam labadiisii wiil qarabaa ay maaragtay dhoweeyeen oo qurbaan ay bixiyeen id wakti qarabaa ay dhoweeyeen qurbaanan qurbaan ay bixiyeen bimacnaa qarabaa ay sadaqaysteen wey saasaa loo jeeda qarabaa ay sadaqaysteen qurbaanan sadaqo ay baxsadeen labadoodii mid walbaba sadaqou bixiyey kolkaasaa fatuqubila la aqbalay laga aqbalay min axadihimaa labadii wiil midkood ayaa laga aqbalay walam yutaqabbal lamana aqbalin min alaakhari midkii kalena lagama aqbalin labadoodii sadaqay la baxeen mid baa sadaqadii laga aqbalay midna lagama aqbalin markii laga aqbali waayey qaala wuxuu yidhi kii laga aqbali waayey sadaqadii laaqtulannaka midkaan sadaqada laga aqbalayo waan ku dili oo ku dili buu yidhi waa ku dilaya yacni maxaa adiga sadaqadaada loo aqbalay oo tayda loo aqbali waaye ayaa kugu dilayaa buu yidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi kii sadaqadiisa la aqbalay oo lagu yidhi waan ku dilayaa ayaa wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu allaahu allah waa uu aqbalaa uun keliya min almuttaqiina dadka rabbigooda ka baqo ayuu sadaqaadka iyo khayrka camalka wanaagsan uu ka aqbalaa marka maxaa igu dilaysaa wey dembigaan leeyahay waa maxay yacni dembi ani dhinacayga ka yimid maaha jariime aan galay lama arko allah baa qofka taqigaa ayuu ka aqbalaa marka adi waxa lagaaga aqbali waayey lasta min almuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsadaayo mid kamida ma tihid qisadan marka dhowrkan aayadood ilaa aan ka gaarno yani aayadda kow iyo soddonaad fa asbaxa min annaadimiin ayuu allah kaga warramaya qisada ibnay aadam yani maaragtay nabiyullaahi aadam caruurtiisa buu kaga warramaya qisadaa marka culummadu waxay isku khilaafaan mufasiriinta labadan uu rabbi sheegay oo yidhi yacni maaragtay ibnay aadama uu yidhi ma aadam labadii caruur laba wiiloo suldigiisa ahoo asagu uu dhalayo owlaadiisaaba ah mise waa laba un bani aadamka ka mid oo reer bani israa'iil ka mid a labadaas waa kuwe ayay isku khilaafaan qaar culummada ka mid a waxay leeyihiin sida xasan albasri iyo maaragtay a'imo badan oo la qabtaahi bani aadamku waa la iska leeyahay bani insaanka o dhan baa bani aadam la yidhaahdaa wuxuu leeyahay humaa rajulaani min bani israa'iil waa laba nin oo reer bani israa'iil ka mida waxa falkan uu ka dhacay saasuu odhanayaa weeyaan laakiin jumhuurta culummada waxay qabaan way ku khilaafsan yihiin waxay leeyihiin waa ibna aadama lisulbihi innahumaa ibna aadama lisulbihi waa labadii laba aadam oo u dhalay oo carruurtiisii isaga yacni sulbigiisa ahayd weeyaan sidaas ayay maaragtay qolada kale jumhuurulculamaana sidaasay qabaan walidaalika mufasiriintu waxay rajaxaan in ay yihiin ra'yiga jumhuurta ay qabaan oo ah laba bani laba wiil oo nebi aadam uu dhalay inay yihiin ayay rajaxaan waxaana tusinaya bay leeyihiin daliil u ah aayadda dhexdeeda suuradda dhexdeeda qisada dhexdeeda waxaan ku arki doonaa allahu odhanaya fabacaa allahu quraaban yabxatu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih yacni qofkaas dilay walaalkii inuu aadam caruurtiisi yahay waxaa tusinayo yacni qaab oo walaalkii markuu dilay oo u aaso oo si uu yeelo buu garan waayo ilaa allah subxaanahu watacaala uu tuko u soo diro tukahaas marka uu tuko kaleeto mayda tuko kaloo dhintay uu god u faago ou arko markaa godkii uu ku aaso tukihii markuu aasay inuu marka gartoo yidhaahdo qaala yaa waylata a cajaztu an akuuna midla hada alquraan tukahaas oo kale inaan la mid noqdo miyaan ka daalay yani maaragtay aan garan waaye saasoo kale buu odhanaya marka waxay leeyihiin culummadu waxay tusinaysaa yani in waxaad ogta haddii la yidhaahdo lagu fasiro la yidhaahdo waa laba oo bani israa'iil ka mida ee ma ahan awlaadi aadam haddii la yidhaahdo waxaa mustaxiila inay qofku ka qarsoonto qof bani aadam oo muddadaa soo joogo bani aadamku inuu is-aaso og inuu garan waayo si uu qofku u aaso inuu garan waayo ma dhici karto maxaan inuu ka jaahil noqdo qofka hadduu dhintay in la aaso ilaa tuko inta yimaado ou tusiyo yani maaragtay wax dhici kara ma ahanay leeyihin sidaa darteed arrintani waxa weeyaan yani waxay dhacday awal albashariya aw awal almri fii awali almri adduunka markuu bilowga ahaa oo cid dhimatay aynan jirin ayay arrintani dhacday bay leeyihiin marka maadaama uu u horreeyey qof mayd oo la aaso ayuu sidaas maaragtay ula wareeray macnahaas aadna moodaa inuu aad iyo aad u muuqdo annagana kaasun baan qaadanaynaa weyaan macnahaasaan u daysanaynaa weyaan waslu akhri nabi maxamedow calayhim ay calaa bani israa'iil alyahuud waalnasaara cala alyahuudi waalnasaara yuhuud iyo nasaarada oo maaragtay xas- xaasidiinta ah oo nabiyullaahi maxamed iyo muslimiintii xasadka ku ah waxaa dushoodu calayhim dushooda waxaad ku akrisaa naba abnay aadama aadam labadiisii wiil warkoodii ku akri yani khabarkoodii qisadooda ku akri wey bilxaqi iyadoo ah xaalata kowni lqisati xaala kowni lqisati multabisa bilxaqi iyadoo xaq wadato oo run ay tahay oo wax ziyaado iyo nusqaan aan qisadaas lagu darin beenna aanan ku jirin qudul akri baa loo jeedaa weeyaan marka waa yani qiso oo allah dab oo uga sheekeynayo waa hadalkaan soo marnay fii suurati ali cimraan aayaddan kusoo marnoo kale in hada lahuwa alqasas alxaqu ilaahay ou lahaa waa qiso dhab ahoo ziyaado iyo nusqaan midna aanan ku jirin been aan lahayn taxriif iyo maaragtay aanan ku jirin weeye oo xaqiiqo ah qisadaas ku dul akri weeye id waqti ku dul akri qarabaa qurbaanan qarabaa ay sadaqaysteen qurbaanan sadaqa ay ay sadaqaysteen alqurbaan yani waxaa la yidhaahdaa qurbaanka ma yutaqarabu bihi ila allahi subxaanahu wa tacaala min nasiikatin aw sadaqa baa la yidhahda qurbaan marka la yidhaahdo wax allah loogu dhowaado oo xoolo la gowraco ah ama sadaqo la sadaqaysta ihi ayaa qurbaanka loo jeedaa weya id qarabaa qurbaanan ay wax sadaqaysteenoo alla dartii ay u sadaqaysteen markaasaa fatuqubila min axadihima fatuqubila sadaqadii baa la aqbala qurbaankii min axadihimaa midkood baa laga aqbalay walam yutaqabalna lama aqbalin min alaakhari kan kanana lagama aqbalin marka sadaqada sida qaabka loo aqbalayo hadda aayaddan nooma sheegin qaabka sadaqadoodii midna loo aqbalay midna loo diiday aayaddan nooma caddaynin laakiin qurbaan inay bixiyaan oo marka ay wax sadaqaystaan qabuulka la aqbalayna imaa inuu yahay khabar min asamaai ay ka heleen khabar war ay samada ka heleen oo allah ama nabiyullaahi aadam ama maaragtay qaabkaasoo kale ay ku ogaadaan in hebelma sadaqadiisii la aqbalay hebelma aan sadaqadiisii la aqbalin waa suuragal waxaa kale culimmadu leeyihiin yani maaragtay waxaa jirto alcaada saabiqa fi lumam almaadiya dadkii hore qaab oo maaragtay caado ku faaftay baa jirtay oo sadaqaadkooda loo aqbalo maxaa yeelay qur-aanka aada suurata aali cimraan baan kusoo marnay maaragtay yahuudii oo nabiyullaahi maxamed ku odhanayso kurumayn mayno ilaa aad qurbaan la timaado oo maaragtay ay dab cuno naar oo cuno marka caado waxay lahaayeen qofka markuu sadaqada baxsado samada inay dab uu ka soo dego markaa sadaqadaas uu cuno dabkaasi oy maaragtay gubto oo saa ay u cunto qofkii sadaqadiisa dabkaa uu kusoo dego naartaasi ay cunto sadaqadiisu qof la aqbalay wey qofka aysan yani sadaqadiisu aysan naar usoo degin o aysan cuninna dab cunaahin uusan jirin inaan la aqbalin sadaqadiisa ay tusinaysaa wey maxaa yeele fii suurati aali cimraan aan kusoo marnay aladiina qaaluu ina allaha cahda ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa ya'tiyana biqurbaanin ta'kuluhu nnaar yani saas oo kale ilaa uu yani inaan allah baa ballan naga qaaday yidhaahdeen inaanan rasuul u rumaynin waxa uu la yimaado ilaa maaragtay yani qurbaan oo inta noola yimaado ay naaru soo degto oo dadkaas uu cuno aan ka aragno inaanan rumaynin waa hadal beena wey laakiin inay caadadaa saadiqa ay jirto ayaa suuragala marka sidaas ay ku aqbalaan wy marka mufasiriintu halkan yani waxay sheegaan labadaas wiil maga magacyadooda bay sheegaan oo waxay yidhahdaan waxaa la yidhahdaa qaabiil iyo haabiila la yidhahdaa bay leeyihin laakiin xaqiiqat alamri tasmiyada ilaahay wuxuu noogu gaabsaday ibnay aadam oo ku gaabsaday laba wiiloo aadam ou dhalo rabbi sheegay maxaa yeele haddii magacooda sheegistooda wax macnaa ay ku jirto oo wax nagaga xiran ay jiri lahaayeen ama xikmo ku xiran ay jiri lahayd allah waa noo caddayn lahaa marka sidaa darteed tasmiyadan qaabiil iyo haabiil la yidhaahdaa qur-aankana ma caddaynin sunnada nabigana ma sheegin calayhi salaatu wasalaam oo saabit ka ah waxa weeye culammadu waxay ka soo qaateen yacni akhbaar bani israa'iil waa un hadal israa'iiliyaadkaas laga soo guuriyey weeyaan dadka ahlu kitaab alawal dadkii maaragtay ahlu kitaabka ahaa hadalay ka soo guuriyeen weeye laakiin wax maaragtay asaloo saxiixa in labada aadam oo dhale qaadiid iyo habiin la yidhaahdaa aayad qur'aana iyo xadiis saabit ahoo sugan oo tusinaya ma jiro weeyaan marka laba wiil umaan anagana ku gaabsanayna inay labadaa wiil ahaayeen midkoodna la aqbalay yani maaragta sadaqadiisii midna aanan la aqbalin walidaalika mufasiriintu waxay sheegaan qisadan laba arrimood bay ka sheegaan qaabka sadaqada in la bixiyo keentay laba sababood bay sheegaan labaduba waxa weeyaan waa waa manquul min bani israa'iil reer bani israa'iila laga soo guuriyey waa israa'iiliyaadka lasoo raray ka mid ah labada qiso tan hore waxay leeyihiin yacni aadam labadaa wiil ou dhalay yacni wuxuu ahaa carruurta ilaahay ou siiyo oo aadam xawo ay u dhashaahi waxay ahaan jireen wiil iyo gabar oo mataanaa mar dhalanayo wiil iyo gabar mataano kalaa dhalanayo saasay ahaayeen markaasuu aadam wuxuu samayn jiray wiilkan iyo gabadhan isku mataansan labada kale isku mataansan baa wiilkana gabadha kale la siin jiray gabadhaana wiilkaa kalea la siin jiray sidaasaa la iskugu dari jiray yani labada isku caloosha halmar ka soo baxday layskuma dari jirin laakiin waa la isweydaarin jiray si maaragtay bani aadamka uu u tarmo ayaa loogu talagalay bay leeyihiin marka waxaa dhacday leeyihiin yani waa israa'iiliyaad wey hadalkaa sheegayno waa waxa mufasiriinta ay soo guuriyaan weeyaan oo maarata qisaska israa'iiliyaadka ka mid ah waxay leeyihiin haabiil ninka la yidhaahdaa waa midka la dilaya bay yidhaahdaan oo ilaahay ou sadaqadiisa aqbalayo gabadha la dhalatay gabar qurxan ma aynan ahayn qaabiil gabadha la dhalatayna way qurxaneed oo isku caloosha iskumaray ka soo baxeen isweydaarsigiibuu marka qaabiil diiday oo yidhi anigay tan ila dhalatay aniga tanaan rabaa waxaasay leeyihiin marka markaasaa aadam diiday nabiyullaahi aadamaa diiday ilaa ay sadaqa la baxaan oo amray bal sadaqa baxsada sadaqadii bay bixiyeen markay sadaqadii bixiyeen waxaa laga aqbalay haabiilkiisiibaa naar soo tegtay dabaa soo tegay waa uu cunay qaabiilkiisiina lama cunin sidaas darteed buu marka ninkii u dilay walaalkii bay odhanayaan waa qisadaas koowaad oo u yidhi la aqtulanna qisada labaad waxay leeyihiin yacni sha'nigoodu wuxuu ahaa qof maskiin ahoo horta wax lagu sadaqaystaayo waagaas ma jirin oo sadaqa la siiyaa ma jirin qurbaankaasee qof walbaaba diili jiray marka ayagoo marka labadoodii isla fadhiyo labada wiiloo wada fadhiyo ayaa midkood midka kale wuxuu ku yidhi war maan sadaqa baxsanno maan maaragtay sadaqa maan dhiibanno ilaahay inuu naga aqbalay suuragala maan dhiibanno midkood marka waxaa la yidhaahdaa xoolow dhaqan jiray midka kalena wuxuu ahaa yacni maaragtay beeraley buu ahaayo beer buu maaragtay yacni ka shaqaysan jiray beer buu beeran jiray waxay leeyihiin haabiil yani xoolo dhaqatow ahaa neef aad u weyn oo buuran ayuu sadaqaystay ninkaana xoogaa maarata beerta uu ka soo guray ayuu sadaqa ahaan meeshii u keenay naartiibaa dabkiibaa soo degay ridii oo maaragtay oo haabiil sadaqaystay ayay cuntay maaragtay maxaa la yidhaahdaa beertii wuxuu ka soo guray oo maaragtay masagadii iyo magallaydii wixii lamidka ahaana ma aysan taabanin naartii oo qaabiilkiisii ma aynan cunin sidaas darteed buu marka qaabiil xanaaqay markaasuu wuxuu leeyahay yani waa ku dilayaa buyi sababtu waxa weeye in adigana sadaqadaada la aqbalo anna aanan tayda la aqbalin oo dadka aan dhex soconnay noo arki noo arkaan inaa iga khayr badan tahay wax suuragala ma aha waa ku dilayaa buyi hadalka qasaskaasay sheegaan laakiin qisooyinkaas oo dhan waxaa la yidhahdaa laysa laha aslun saxiixun asal saxiixo ay leedahay laa fi lqur'aani walaa fi sunnati athaabita qur'aankana asal kuma laha yacni sunnada nebigana asal kuma laha wey laakiin ibnu kasiir marku ka hadlayo wuxuu leeyahay siyaaqa aayadda qaabka ay aayaadku u socdaa markaa fiiriso yaqtadii annahu inamaa qadiba calayhi waxasadahu liqabuuli qurbaanihi duunahu wahada daahiru lqur'aani buu odhanaya yani wuxuu leeyahay hadalka markaa qisada fiirisa buu leeyahay qaabka u socoto siyaaqa aayaadka ay u socdaa markaa fiiriso inuu ninkan ka carooday sadaqada walaalkii laga aqbalay sidaas darteed uu u xastay oo asagana looga aqbali waayo qurbaankii ayuu darteed taasuubuu ku dilay buu leeyahy qisadaasaad moodaa buu leeyahay dhaahiru qur'aankana waa iyada laakiin xaqiiqat alamri waxa weeye in ay ibnay aadam oo sulbigii aadam laba wiiloo ka mida inay isdileen asagoo midkood midka kale uu xastayo midkoodna oo wanaagsan yahay midna uu xun yahay walidaalika ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu kusoo saaray imaamu lbukhaari fii sunani fii saxiixihi uu kusoo saaray ibnu jariir الطabri ou sanadkiisa kusoo saaray fii tafsiirihi can ibni mascuudin radi allahu canhu cabdullahi bn mascuudna uu ka warinaayo wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam laa tuqtalu nafsu ظulma إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل يعني حديث صحيح حاجره وحولي يا رسولك عليه الصلاة والسلام نفس ظلم الوجود لاهي ما جرته إلا هذه قف ظلم الوجود لاهي آدم لبديسي ويل ويلكي قاتلك هاي وحدي لي نصيب يقيبه كيالنا يا قفك الدنبول إلى آخر إلى آخر ساعة qiyaamaha ilaa laga gaaro qofkii qof dilaahi aadam wiilkiisii hore qaybbuu ku yeelanaya sababtu waa maxay nebigu wuxuu yidhi liannahu kaana awala man sana alqatl qof dil jideeyo oo dulmi in dad lagu dilaahi jideeyo qofkii bilaabay waxa u horreeye buu leeyahay aadam wiilkiisaasaa u horreeyey sidaa darteed buu marka qayb weyn uu ku yeelanaya weeyaan qaybbuu qof walbaa dilkiisii qofkii wax geysto oo dulmi wax ku dilaa dembigiisa qayb buu asna ku leeyahay maxaa yeele wuu jiday maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi man sanna sunnatan sayi'a falahu wisruhaa wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama shay xun haddaa adiga jidayso aan lagaaga horreynin oo adiga aad bilowdo sunna sayi'a baad samaysay jid xun baad dadka u bilowda waa lagaaga dayday waa lagu dhaqmay inta yacni lagu dhaqmayo dembi baad ku leedahay adiga dhimo haddaa rabto waa hore dhimo inta gadaashaada la samaynay waxaad xuno aad bilowday sayi-aad baad ku leedahay qayb baad ku yeelanaysaa wey marka ninkaan asagaa u horreeyey qof wax dilaa weeye qaala wuxuu yidhi laaqtulannaka waan ku dilayaa waan ku dilayaa buy markaasuu yidhi yani wax kalena maxaa sadaqadaada loo aqbalay taydana loo aqbali waayo weyaan qaala marka kii wuxuu yidhi sadaqadiisa la aqbalay inamaa yataqabalu allahu alla waa uu aqbalaa sadaqada min almuttaqiina ayuu qurbaanka ka aqbalaa laa min gayrihim dadka ilaahay ka baqo oo muttaqiinta ayuu ilaahay ka aqbalaa subxaanahu watacaala macnaheedu waxa weeye yacni wax dembi oo aniga aan geysta dhankayga lagaagama imanin laakiin adiga nafsadaada weeyaan maxaa yeelay faina cadama taqabuli qurbaanika sababu sababu cadami taqwaaka waxa weeye sadaqadaadoo la aqbali waayo waxay sabab u tahay inaadan alla kacabsigaada aadan lahayn alla kacabsi inaadan uusan jirin ayay arrintaasi tusinaysaa weeyaan inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin marka xaqiiqat alamr waa sidaas qofka ilaahay uu ka aqbalo oo sadaqadiisa daacaadkiisa khayrka uu ka aqbala waa dadka muttaqiinta weeyaan marka qofka yani in camalkiisa la aqbalaa doonayaa waa laazim inuu ku dadaalo taqwada ilaahay alla kacabsi iyo ariiqa xaqa inuu qaato waa laga maarmaan hadalkiibuu marka sii wata kiila yidhi waa ku dilayaa baa hadalka wato lain basadta haddii aad fidiso ilaya aniga aad iisoo fidiso yadaka gacantaada haddaa iisoo fidiso litaktulanii inaa idisho darteed haddaad gacantaada iigu soo fidiso yani gacantaadaad iisoo fidisay maxaa loo jeedaa yani waxaa loo jeedaa lain qasadta qatlii wey dilkayga haddaa usoo qasado inaa idisho maa ana anigu ma ihi bibaasitin mid fidini yadiya aniga gacantayda ilayka adiga mid kuusoo fidinaayo ma yani aniga dilkaada uqasdi maayo haddaa adiga dilkayga uqasado inaa idisho aad doontaa anigu ku dili maayo mana uqasdayo dilkaada weya maa ana bibaasitin mid fidinaayo yadiya gacmahayga gacantayda mid fidinaya ma ihi ilayka adiga kuu fidin maayo liaqtulaka inaan ku dilo darteed gacantayda kuugu fidin maayo marka mufasiriintu waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa yani la ibtidaaan walaa mudaafacatan mana isdifaacayo dagaalna kugu bilaabi maayo haddaa inay disho doontana ma isdifaacayo saasoo kale ujeedaa wey marna gacanteeda kuu fidin maayo inaan ku dilo darteedna kuugu fidin maayo inaan dilkaada iska difaacana u samayn maayo arrinkaasna cabsi aan kaa baqaya ma aha weeyaan cabsi aan kaa baqaya ma aha maxaa yeele waa maxay inii sababta aanan gacanteeda kuugu fidinayn waa maxay inii anigu akhaafu allaha alla ayaan ka baqi allihii raba alcaalamiin caalamiinta rabbigooda aha ayaan ka cabsanayaa sidaas darteed ma doonayo aniga iyo adiga inaan isku mid noqono xagga dembiga aan iskaga mid noqono ma doonayo waa hadal yani nin maaragtay taqiya hadal ka soo fulay weeyaan ma doonayo inaan maaragtay adiga kula mid noqdo oo xagga dembiga aan kula wadaago xataa iska kaa difaaci maayo weeyaan walidaalika culammada halkaas waxay leeyihiin ay ka qaataan yani maaragtay in qofka haddii naftiisa loogu yimaado oo qofka saa'ilka uu yimaado inuu xaq u leeyahay inuu isdifaaco inuu isdifaaco xaq buu u leeyahay qof qarara markuu yimaado naftiisa iyo maalkiisa iyo curdigiisa markuu u yimaado xaq wuxuu u leeyahay qofka muslimka inuu isdifaaco uu leeyahay wuxuu leeyahay oo kaleeto u bannaan inuu isdhiibo oo bannaanka uu ka istaago uu cabdullahi almaqtuul inuu noqdo sida hadda wiilkan aadam oo kale wiilkiisii oo kale inuu yidhaahdo yani ma ana bibasitin yadiya ilayka inuu yidhaahdana waa shay u bannaan weeyaan laakiin waxay culimmadu ka reebaan xagga cirdiga nafta iyo maalka adiga naftaada iyo maalkaada waa diidi kartaa laakiin cirdiga ahalkaaga oo reerkaaga iyo maaragtay aqribadaada dumarkoodii in la kufsadaa marna qofka ma dhiibaya bay leeyihiin waa isdifaacayaa ilaa uu duunahaa dhinto marna ma ogolaanayo in intihaag lagu sameeyo oo la fuulo oo xumaanta kufsi iyo wax lamida lagu sameeyo marna inuusan raalli ka noqonin baa la rabaa waa inuu dhintaa oo dagaalamaa uu difaaca intii hala dilo saa ku dhinta hadduu doono xaq uu leeyahay leeyihi amaa nafta iyo maalka waxay leeyihiin laa basi waa u bannaan tahay hadduu rabo inuu maaragtay faraha uu ka qaado waa u bannaan tahay weeya walidaalika axaadiis fara badan ayay culammadu deliishadaan xadiidka imaamu muslim baa ka mid ah fii saxiixii uu ku warinaayo وكذلك إمام مارتي يعني مارتي أهل سنن ورنا إلا نسائي موية إمام أحمد بن حنبل ورنا حديث أبي ذر ومعروف كأه حديث أبي ذر أيا كمدة وحوليه هي نبي أيان راعي ودمير بان للراعي مركاسو نبي وحكوير يا أبا ذر أبو ذر أرأيت إن قتل الناس إن قتل الناس بعضهم بعضهم بعضا haddii dadka qaarkood qaarka kale ou dilo ka waran baan idi buu yidhi yani nabigaa iweydiiye buu yidhi markaasuu yidhi yani xataa tuqraqa xijaaratu zayti biddami yani dhagxaanta shiilmadowga la yidhaahde ama meesha xarada la yidhaahde madiine ku taallo oo dhan ay marka dhiig ou qariyo oo saas maaragtay dhiig oo u qariyo sida dadka loo laynayo bal waran buu yidhi kayfa tasnac abu dharu maxaa samayn doontaa markaasuu yidhi allah warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya nebigu wuxuu ku yidhi uqcud fii baytika waqlid calayka baabaka wey gurigaaga fadhiiso iridaada hoos ka xiro falkaaga hoosta iridda ka xiro markaa arrintaa aragto oo fitan dad muslimiinoo islaynaya aad aragto ha ka qaybgeline ka fadhiiso albaabadaada guriga iridda hoos ka xiro buuyi markaasuu yidhi haddaan layga tegin ka waran fa in lam utrak haddaan laiga gelin layga tegin bal ayana ka waran buu yidhi oo in la idilo la doonayo markaasuu nebigu yidhi fati man anta minhum fakun minhum markaasoo kale haddaada meesha ku badbaadaynin meeshii aad ka timid iyo dadkii qaraabadaada iyo cashiiradaada ay joogeen aad ayaga ka mid noqo halkaas ka tag buu yidhi ka fogow oo aad meesha dadkaa ka mid noqo yacni ka tag meesha fitnadu ay jirto weeyaan markaasuu wuxuu yidhi haddaan rasuulka ilaahay seeftayda qaato isdifaaca ka waran markaasuu nebigu ku yidhi faidan tushaarikuhum fii ma hum fiihi haddii aad qaad ka qayb gashaay waxa weye dadka waxay samaynayeen baad kala qayb qaadatay oo fitnadii baad ka qayb qaadatay weya walaakin in khashiita an yurawicaka shucaacu sayfi haddii aad ka cabsato seefta iftiinkeeda iyo maaragtay holaceeda inuu maaragtay ku argagaxgeliyo markaa ka baqda buu yidhi faalqi طarafa ridaa'ika calaa wajhik xataa yabuu'a biismika wa ismihi xataa yabuu'a biismihi wa ismik yani wuxuu yidhi markaa seefta balaceeda ka baqdaay iyo dalaalkeeda maradaada aad qabta go-a aa haysato wejiga saaro يعني اسكت سي على سيفت هو أركن هكو دلو دنبقاقين كيسي بحلا تقى هدو دوني حلا الله تقسقين مركا يعني فتنك وقتك أو جوغو وحال الرباه إنانا لقى قيد قادانين أحاديث تاسا تسميسو فحكم إلى حديث الإمام أحمد الترمذي أبو داود ورنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني مارت وحوليه هي فت يعني وقتي فتنة عثمان وكانوا كشكينية وحوليه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحان قرأ يا أبو سعد بن أبي وقاص وحان قرأ يا النبي إنه يري رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يري إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساق فتن ayaa imaan doonta buu yiri oo ahaan doonto la arki doona oo midka ka fadhiista fitnada ka fadhiya midka u taagan oo ka khayr badan yahay ka fadhiya ka khayr badan kan fitnada uu istaago kan ka fadhiista u khayr badan والقائم خير من الماشي kan taagan wuxuu ka khayr badan yahay midka fitnada u sacyinayo u shaqaynayo u soconayo ayuu ka khayr badan yahay kan maashigaana kan socdaana wuxuu ka khayr badan yahay min asaaci ilayha midka u degdegayo abaabulka wado oo fitnadii hor boodayo taasuu ka khayr badan yahay markaasuu yani nabiga la weydiiyo la yidhi afara'ayta in dakhala calaya baytii fabasada yadahu ilaya liyaktulani ka waran rasuulka ilaahayow haddii uu guriga intuu iigu soo galo qofkii inuu idila doonayo oo gacantiisa iisoo fidiyo inuu idila darteed maxaan samaynaya nebigu wuxuu yidhi kun kabni aadam يعني واحد نقطة ابن آدم لبدي آدم ويل كيسي أو كلاته نقطة واحد هذا ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك سلا سكر كله أي وليه هويا ولذلك حديث أبو داود يعني شيخ أبو داود قال لي يزيد بن خالد أي آية أخريين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك يعني إني أخاف الله رب العالمين سلا سويلي ويا marka waxaa la rabaa waktiyada fitanta ay jirto oo dad muslimiina ay islaynayaan qofka muslimka inuusan ka qayb qaadanin ee ka fariista baa la rabaa magacuu doona ha sheegto magacuu doona ha lahaado waa inuusan ka qayb qaadanin uu ka istaaga fitanta uu ka dheeraadaa la rabaa hadalkii marka asagaa sii wata wuxuu yidhi إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أنيا أريد وحندوني كيل يروى كدل يا بحضر تبعد بوضع سيبوا وانينايا إني أني أريد وحندوني أن تبوء إنا للابطو باسمي أني الدمد جايجا إيه واسمك الدمد جايجا الله نقطه والله أبلسك تعدو لبدا الدمدوته أيان دوني يهدئ الدشبوي وكلك فتكون هذا هاتو من أصحاب النار نار تدد كيده إيه أهل كيدي أصحاب كيدي هذا نقطه وذلك مكاس او ان قفك ظلم قال لي ماده اصحاب النار او كم النقدنا جزاء الظالمين ذلك الظالمين تاه ظلم قال لي ماده ابا القدكودي ابا المرنتودي ويا وكاس بورنيا مركا اني اريد ان تبوء باثمي واثمك مفسرين تلاوه معنى بو ku sheegan يعني لو معنى بو ku sheegan معناها كوباد وحوي معناها عبد الله بن عباس المجاهد غيرهما بأي كفة سريان waxay leeyihiin yani inii uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad la laabato biismii aniga ay biismi qatlii dilkayga aada idisho dembigiisii inaad la laabato wa ismika dembigaagii oo adiga markii hore aad la timid oo intaadan idilin ka hor dembigii aad lahaydna inaad la laabato macnahaas ku fasiraya yani waxay leeyihiin ay biismi qatlii واسم الذي عليك قبل ذلك انت انا اني ادلين كهر ذنوبتي ااد لهي هي دلكيغا ذنبي ka xaqila labada dambi aba wato inaad rabbi u noqoto macnahaas way ku fasiraan macna labaad mufassiriinta salafka qaar kamid ay ku fasiraan ay leeyihiin inni uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaa la laabato biismi aniga dembigaygii oo gafkaygii ah dunuubtaydii in lagu saaro oo aniga laiga wareejiyo adiga lagu dul saaro iyo wa ismika adiga dembigaagii oo ah dilka aniga ay dishay fii qatlika iyaaya dilka aniga i dishay labadaas inaad la laabato sooma jeed waa macno labaad wey khatiicadii yacni waxa weeyaan aniga isaarnayd gabadkaan lahaana in lagugu wareejiyo dilkaygii aada i dishayna dembigiisa inaad qaadato labadaas ayaad inaad la laabato maalinta qiyaamaha ayaan doonaya ولذلك حديث إمام مسلم في صحيح كجرة أي معناها أن تبت الصمة يويا أو نبي ليه عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم مالك القيامة وحال لا إيمانيا كان ظالمك أو وحدلي هي كي مظلوم كي لدلي لبدو ذا اسكو إيمانيا مركز وحوير فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف ذنبي يعني حسنات في قفك ظالم كأورها أو هري ولاقه أسمى يستي أيان لقصه وليجنيا مركز مظلوم في حسنات في سلقو دريا الوكر جنيا إلا أو يعني كأفصل عدالة في سوء كبا ما يستلطه فإن لم يكن له حسنات كان ظالم كاهي قاتل كاهي وحدي لي حدوثا لحين وحسناتنا أخذ من سيئات المظلوم كان مظلوم كأهل الظلميين oo la dilay sayi-aadkiisii baa la qaadayaa markaasa fatudraxu calayhi asagaa dusha laga saaraya marka macnahaasna waa macno labaad oo wanaagsan weeyaan macno labaad oo mufasiriinta ay ku fasiraan weeyaan innii aniga uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad laabato biismii aniga dembigayga oo ah dunuubtii aniga dusha iga saarnayd oo aniga aan la imid iyo wa ismika adiga dembigaagii oo dilkii adiga aad aniga idishay ah inaad la laabato alla la hortagta baan doonaya kolkaa fatakuuna aada noqoto min asxaabi naar naarta dadkeedii aada noqoto wadalika arrinkaas oo ah in qofka daalimka yani naar lagu abaalmariyaa yani la naaro ahlu naar laga dhigaayo jazaau aalimiina dadka daalimiinta ah ee ictidaha sameeyo dulmiga la yimaadaa khalqiga ilaahay dulmiyo jazadoodii weeyaan marka halkaas waxay ku tusini qatliga shayga la yidhaha dilka dembi weyn oo kabiiro ah oo yuujibu dukhuula annaar naarta gelitaankeeda waajibiyo inuu yahay ayay tusinaysaa walidalika ayuu maarata cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhaahdaa khawafahu binnaari falam yantajir walam yanzajir walaalkiis wuxuu ku cabsi geliyey naartiibuu ku cabsigeliye buu yidhi inuu ka haro darteed laakiin kama harin mana mana uusan ka joogsanin buu yidhi ma uuna ka joogsanin marka yani markii hore ilaahay cabsidiisuu tusay marka labaad inuu naar geli doono buu tusa ku cabsiiyey las intaas oo dhan ba waxba ma aynan celinin ninkaan doonayo walaalkii inuu dilo muslimka ah فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت يعني وحي أقر حسين له قاتلkii ibn aadam aadam wiilkiisii oo inuu wax dila rabay nafsuhu naftiisu waxay u qurxisay qatla akhiihi walaalkii dilkii ou dilo ayay naftiisu u qurxisay markaasuu faqatalahu ou dilay wuu dilay walaalkii wey markuu dilay faasbaxa wuxuu ahaaday wuxuu noqday min alkhaasiriina kuwa khasaaray adduunya aakharaba dadka khasaaray mid ka mid ah ayuu marka noqday weeyaan maxaa yeelay khusraan adduunyada wuu helay walaalkii buu dilay khusraan aakharana wuu leeyahay cadaab bay sabab ugu noqotay walaalkii dilkiisa uu dilay marka taas ayuu sameeyey fatawacat lahu nafsuhu tawacda macaani mutaqaalib oo isku dhow bay mufasiriintu ku fasiraan hadda waxaan ku fasirnaa bimacnaa xasanathu wa sawalat lahu yani way u qurxisay wey waxaa kaloo la yidhaahdaa yani fatawacat lahu nafsuhu yani ay shajacathu qatla akhiihi walaalkii dilkiisay ku geesinimo gelisay waa la yidhahdaa naftiisi baa ku geesinimo gelisay bimacna tashjiic la yidhahdo ama sahalat lahu nafsuhu qatla akhiihi walaalkii dilkiibay u fududaysay u sahshay yani saasoo kale baa la yidhahdaa marka yani waa khasaaro runtii aada iyo aada u weyn ayuu la kulmay weeyaan maxaa yeelay yani wuxuu noqday awalu man sana alqatla dil qof jideeyo noqday sidaa darteed buu xadiidkii aan soo marnay yani nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay in uu wisri ku leeyahay kifli iyo nasiib oo ku leeyahay cid alle ciddii dulmi wax ku disho idil inuu dembigeeda qayb kala wadaagayo marka khasaaradaas khasaaro ka weyn miyaa jirto waa maya wey cid kasta oo wax dishahay qaybbay kule qayb buu ku leeyahay weeyaan fatawacad waxay u qurxisay ama ku geesinimo gelisay ama u sahashay lahu midkii qaatilka ahaa oo aadam wiilashiisi ka mid ahaa nafsuhu naftiisu qatla akhiihi walaalkii dilkii ayay u qurxisay faqatalahu markaasuu dilay markuu dilayna فأصبح وحو النقضي من الخاسرين الدك خساره أدوني آخر خساره مثل كميدة أبو النقضي مركا يعني مركي ولالكي أو دنتي أو أو دلي قابكي أو أو آسي لها أيو قرن واي مفسرين تمركز الإسرائيليات يكسوا قوليان وحيليهين يعني مدد بدن بو iska sitaa garabku ku sitaa saas ay leeyihiin laakiin waa Israa'iiliyaadkii aan ka soo hadlaynay weeyaan qaabkii uu aasi lahaa ayuu garan waayay markaasaa rabbi subxaanahu wa tacaala yani maaragtay arrintan u sameeyey oo tukaha uu soo diray fabacata allaahu allah baa wuxuu soo diray ghuraaban tuke ayuu soo diray yani tukaha waa shimbirkaa madow ama maaragtay qaarkood meelo yar uu ka cad yahay meelahan waa maaqa nairobi in laga helo in kale laakiin mombaaso iyo soomaaliya dhulka dhan buu jooga quraab baa la yidhaha macruuf tukaa la yidhaha baalkaa madow weeyaan shimbir waay marka quraabkaas ayuu usoo diray yani tukahaas ayuu usoo diray tukahaasoo yabxatu baarayo qodayo fil ardi dhulka dhexdiisa qodayo yacni wuxuu baarayaa waxay leeyihiin yani sida cabdullahi ibn cabbaas oo kale uu leeyahay jaa ghuraabun ilaa ghuraabin mayitin تكبا وحوئي تككل أو ميت أيوئي فبحث عليه من التراب حتى وراه يعني ملك وقضي إلى أو آصر ساسو قرنية يعني وقضي تكيه بآصي ويلكينا مركو في رمية أو أركي قاتلك أهي وحدلي ويا محوضك أقضي تكيه محو أقضي ليريه تكيه إنو تصويلك ليريه غرابك تكيه إنو تصويلك هو ويلكي إنه قصة كيف سلابه يواري أو أسطريا سوءك أخيه ولالكي جلكي سي جسد كيسة سابه أسطريا إنه قصة درسيت بقولك أباريا أو ماشي قدك أقضياويا مركا ليريه فاعلك ضميرك ليريه كجر مستفرك حتى وحا نعلن غرابك بنعلن تكيه بنعلن يعني تكهن وعلمي وحكلوا جل إن الله لا عليه إلا إلهي ما تكهن صادره محو إلهي تكهن صادره ليري الله إنه تصهو مثل قاتلك إنه تصه كيف يواري سوءة أخيه ولكن جسد كيسة سنه هو أثر لها إنه تصه تكهن أي أيوه رب سبحانه وتعالى أصدره مركي يريد فاعل كذا الله نوال لقده كرا تكهن وكده كرتا لبضا بويا والله يديه كرا ولذلك سوءة أخيه بل سوءة أيا يعني جسد كيبا سوءة الوعدرة سوءة أبنا وحلوجة هذا وعورة لإلهنا عورة أيا سوءة لإلهنا مرك وحي إليه وسمي جسد الميت سوءة وحلوه مقعابي يعني طفك جركيسي ميت كأهابا سوءة لغو مقعابي محايا لي لأنه مما يسوء ناذره مما يسوء ناذره qofka fiirinaya mid xumi geliyo weeyaan qofka meydka halkaa yaallo qof waa ka xumaanaya markuu arko waa naftiisa caadi ma aha man caadi ma noqonayso marka sidaasaa loogu tilmaamay weeyaan marka liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiihi cawrata akhiihi meesha bihi laaba sawata akhiihi la yidhi sawadana hadda jasadkoo dhanaa loo jeedaa jirka qofka ayaa loo jeedaa wey jasadkiisa inuu aaso markii uu arkay tukihii inuu tuko kala aasay u arkay qaala wiilkii wuxuu yidhi qaatilka ahaa yaa waylata shalaytadayde shalaytadaydiyey kaalay waktigaadii baa la joogaa weeyaan yacan saasoo kale uxdurii hada awaanuki bay dhaha kaalay shalaytadayda waktigaadaa la joogaaye bal kaalay buu leeyi acajaztu miyaan garan waayey oon ka cajisay an akuuna inaan la ahaado mila haada alquraabi tukahaasoo kale inaan la mid noqdo miyaan garan waayey yani yani wuxuu leeyahay kaalay buu leeyahay halaagaygiiyo waktigaagi baa la joogaan tukahaas inaan la mid noqdo oo sida tukaha kale oo u aasay inaan walaalkay u aaso miyaan ka caajizoon garan waayey buu odhanaya oo kolkaaka uwaariya aan asturo sawata akhi walaalkay jirkiisa iyo jasadkiisii aan asturo miyaan garan waaye oo maarata ka cajistay wey hadalkaas buu odhanaya marka yani yaa waylataa aliftaas yaa waylataa ku jirto waxaa la yidhaahdaa waxay bedel ka tahay yaa lmutakalimki meesha yaa waylatii ka dhihi lahayd baa yaa waylataa la yidhahdaa hadihi lalf alif waxa weeye yani bedelun min yaa lmutakalimaa la yidhahda yaa lmutakalim ay bedel ka tahay walidalika waxaa la yidhahda weylka alweylu wa alhalaka baa la yidhahdaa halaagaa loo jeeda وين كان وحا لغو مقعاضا حق اللغة وكلمة تحصر وجزع وتحزن كلمة سنيسو يعني ما رتي ندامو إيا شليتو إيا ما رتي أرججح إيا وحلا مدى مرقت سنيسو ويا يا ويلتا شليتا ديدي كاري وقت قاعدي بالجوغاي أعجزت ميان كعجزي أون قرن واي أن أكون إلى أن أهاضه مثل هذا القرآن تكها أو كلنا لم نقول سيدا تكها كلا أو آصي هنا مارت أما ميت كان آصو وكلك فأوارية أن أستره سوءة أخي ولكن ميت كيسي أن أستره سيدا كيسي جر كيسي أن أستره فأصبح وحو النقضي ووحو أحالي في قاتلك أها من النادمين كوى شلاية متك مدى أيو النقضي برب لي سبحانه وتعالى ذلك النادمين تاهي شلاية متك مدى بو النقضي شلاية سنة المركة محل وجه culimmadu waxay leeyihiin wuxuu ka shallaayey lifaqdihi walaalkiisoo waayey weytadii walaalkii oo waayey oo maaragtay walaal u ahaa ayuu ka shallaayey bay leeyihiin yacni macnahaas bay yidhaahdaan qaar waxay leeyihin nadamkani maba ahaba mufasiriinta waxay leeyihiin nadamkan iyo shallaytadani laysa nadama tawbatin tawba ma aha oo nin soo noqday oo ka shallaayay oo ficilka xunka uu sameeyey ka nadaamoonaya ka qoomamoonaya ma ahe bal huwa nadamun lifaqdihi laa liqatlihi maxaa walaalkaa u dishay oo sidaa darteed ka toobakeen ma aha laakiin weytadii oo waayey ayuu ka shallaayay tooba ma ahan bay leeyihin mid tooba keenay ma aha فأصبح من النادمين كوى الشرعية مد كملة أيو النقضي لأنه ولا الكيبو دلي بلا سبب أيو دلي ظلم ويان من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من أجل ذلك قصدي مركز لبسه الشيكية ظلمك يعني عاقبة ديسا إنه النار سبب أقول نقنيه خسارة أدوني آخر سبب أقول نقنيه أدونك الندامة إن شاء الله يتق يقوم ما سبب أقول نقنيه مركز لبسه هذا أي ربي وحوليه من أجل ذلك arrintaas darteed ficilkaas oo aadam wiilkiisa uu sameeyey qatliga ah jinaayada ah dilka ah darteed baan katabnaa waajibinnay ama maaragtay aan farad yeelnay ama aan jidaynay calaa banii israa'iila reer banii israa'iil dushooda aanu ku waajibinnay annahu ana alamra washa'ni arrinka iyo xaalkuba inuu yahay من قتل نفسا من قتل أحد كي دلو قف كي دلا نفسا نفس دلا بغير نفس نفس لآن دلو يعني نفس أو قصاص واجب ستي لآن دلو أو ظلم كب دلو وياه أو أمس فساد يعني بغير فساد من قتل نفسا بغير نفس كدلا أو فساد يعني بغير فساد naf wax fasaadinayso la-aanteed ayadoo waxba fasaadinaynin la dilaa fil ardi dhulka dhexdeeda fasaadinayso fasaadka la-aantii loo dilaayo qofka sidaa wax u dilaa fakaannamaa waaba isagoo qatala dilay annaasa dadka jamiica dhammaantood dadkoo dhan nin dilay ayuu la mid yahay weeyaan qof dilay buu la mid yahay waman axyaaha qofka naf nooleeyo bimacnaa baaqi yeelo فكأنما واب إسلو قفكاسي أحيا الناس ذاتي نوليي جميعا دمانتود ذاتكو إذل من قف نوليي أي لم يجي هايويا ولقد جاءهم وحا أتمي ريبني إسرائيل رسولنا رسول شينبا أتمي بالبينات آيات عد عذاب أولي مادي ثم مركي آيات عد عذاب رسول شينبا وحجتك أوغيين دردين إن كثيرا إن بدن أو منهم من بني إسرائيل ربني إسرائيل كمدا بعد ذلك آيرها عدمك الرسول أولادك مدبري في الأرض دولك تحريسة لمصرفونك وكحد قدبا يويا يعني آياتي يواندي وحؤم أين ترين وتاس ويا من أجل ذلك يعني أجل ذلك هذا يعني وحلوجة من جراء ذلك يعني أجل وحل إلى ذا أجل يأجل أجلا يعني ساسا به إذا جنى قفك مركو الذنب اللي يماد أو, أو وحدله qatl uu sameeyo ayaa la yidhahdaa ajala ya'jalu sida masalan akhada ya'khudu akhdan oo kaleeto ayay la mid tahay min ajli daalika qatligaas oo jinaayada iyo qatliga uu sameeyey baa loo jeeda darteed ayaan yani katabnaa calaa bani israa'iila baan ku waajibinnay oo reer bani israa'iil aan ku qornay dushooda annahu arrinkuba man qatala nafsan bigayri nafsin yani man qatala nafsan qofka naf dilaa bigayri qatli nafsin yuujibu lqisaasa saasaa loo jeeda naf aanan maaragtay in la dilo waajibsanin dulmi ku dilo wey dulmi ku dilo oo maaragtay wax dembiya kasbatay aanan jirin qofka dilaa maxaa yeelay qisaaska qofka waa loo dilaa markuu qof dilo qof qofkan kale qisaastiisu dulmi ma aha taas way ka baxaysaa bigayri nafsin waxaa loo jeedaa asagoonan dembi gelin oon cidna waxba dilin sida aadam wiilkiisii loo dilay oo kale dulmi loogu dilo aw fasaadin fi lardi yani asagoonan ardada fasaadinaynin la-aanteed la dilo isaad fi lardi asagoon la imaanin la dilo qofka sidaasoo kale qofka wax u dilaahi qofka wax dilo ficilka geysto fakaannamaa qatala annaasa jamiican qofkaas dembigiisu wuxuu la mid yahay dadkoo idil mid dilay ayuu la mid yahay weeyaan dadkoo idil mid dilow la mid yahay maxaa yeelay wuxuu sameeyey dhiig ilaahay uu ka xarimay buu daadiyey yacni dil oo muxaram ahaa ayuu jideeyey oo dadka u jideeyey dadka ayuu ku dhiirin ku dhiirigeliyey qatliga iyo dilka in lagaga daydo waxaasoo idil buu sameeyey weeyaan ama waxaa loo jeedaa yani fakaannamaa qatala annaasa jamiicanta hal qof qofka dulmi ku dilaayo dembiga iyo carada ilaahay xaggiisa uu kala kulmay iyo cadaabka wuxuu la mid yahay dadka dadko idil bani aadamka oo dhan qof laayi buu la mid yahay xagga ismiga ayuu kala mid yahay weeyaan fakaannamaa qatala annaasa jamiican waman axyaaha qofka nooleeyo naftii waman axyaaha ee axya nafsa wey naftii qofka nooleeyo waxaa loo jeedaa yani qofka nafta baaqi yeelo oo aanan dilin nafta faraha ka qaado naf bani aadana aanan goynin walidalika cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhahdaa ixyaauhaa an laa yaqtula nafsan xaramaha allah noolaynta nafta waman axyaaha ilaahay uu leeyahay waxa weye waa inuusan naf ilaahay allah u xarimay inuusan dilin fadalika aladii axya annaasa jamiican buu leeyahay qofka qof dadka ka taga dilkooda oo aan qatli samaynin wuxuu la mid yahay dadkoo dhan qof nooleeye oo kale wey waman axyaaha qofka nafta baaqi yeelo oo aanan dilin oo iska ilaaliya qatligii ilaahay xarimay ka dhowrsadaayo fakaannamaa waaba isagoo axya annaasa dadka nooleeyey jamiican dhammaantood mid nooleeye oo kale buu maaragtay la mid yahay weyaan walidalika saciid ibnu jubayr markuu aayaddan fasiraya wuxuu leeyahay man istaxalla dama muslimin fakaanama istaxalla dimaaa annaasi jamiican qofka xalaalaysto qof muslima dhiiggiisa inuu bannaan yahay qofka bannaystaa wuxuu la mid yahay qof maaragtay dadka dhiigoodaoo dhan xalaalaysta inay u bannaan yihiin waman axyaahaada markuu fasirayana wuxuu yidhi waman xarama dama muslimin fakaannamaa xarama dimaaa annaasi jamiican qofka dhiig dadka dhiigga muslimkaa iska xarimo oo aanan daadinin wuxuu la mid yahay dadkoo dhan qof badbaadiye oo naftoodii xarimay oo dhiigoodii in la daadiye xarimay ayuu la mid yahay weyaan aayaddaa marka allah wuxuu leeyahay katabna calaa bani israa'iil waxaa laga fahmayaa qisadaan inay reer bani israa'iil keliya tahay laakiin sidaa ma aha annaga muslimiintana min baab alula waa soo gelaynaa weyaan walidalika waxaan tusinaya tafsiirka xasan albasri raximah llah ayaa tusinaya waxaa la weydiiyey xasan albasri hadihi alaayatu lana kama kaanat libani israa'iil aayaddan annaguna sidoo kale muslimiinta haddaan nahay ma leenahay ma nagu dabaqmaysaa sida reer bani israa'iil allah ugu tilmaamay marka muxuu ku jawaabay xasan albasri i wladii laa ilaha hayru ma kanat lahum wama jacala allahu dimaa'ahum akrama min dimaa'ina buu leeyahay afarkaas ibnu jariir dabri ayaa kasoo guurinaya wey haa buu yidhi nacam buu yidhi allihii ilaah kale uusan jirin ayaan ku dhaartay ilaah kale oo xaq lagu caabudo uunan jirin baan ku dhaartay kamaa kaanat lahum sida ay ayaga uleeyihiin bay annagana aan u leenahay aayadani weeyaan qofka muslimka asagana sidoo kale hadduu qof muslima dilo fakaanamaa qatala annaasa jamiica qofka muslimka ah hadduu qof muslima dhiiggiisa xarimo oo badbaadiyo fakaanamaa axya annaasa jamiican aayadaas muslimiintana way qabsanaysaa buyi markaasuu wuxuu yidhi wallahi ma jacala allahu dimaa ma jacala allahu dimaa'ahum akrama min dimaa'ina allah dhiigga reer bani israa'iil kama uuna yeelin dhiigga dadka muslimiinta mid maaragtay ka karaamo badan ma uusan ka yeelin maadaama koodii uu xarimay annaga keenna inuu hadar hadur noqdo muslimiinta waa min baabi alawlaa buu leeyahy ma dhacayso hadur ma noqonayo ka kac ma noqonayo marka waxa weeye sida reer bani israa'iil dhiigooda loo xarimay ayaa muslimiintana dhiigooda diintooda loogu xarimay baa muslimiintana diintooda loogu xarimay weeyaan marka aayaddan lagama qaadanayo inay tahay oo keliya reer bani israa'iil keliya ay kusoo degtay maahe muslimiintana way taabanaysaa weeyaan فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولذلك مرك آيضني وحيث قتل شيء إلى دلك لبا الرموت إني مارك أو كينو لبا الرموت بقتل كين كرو كان هر وحوي إنه قف كان قف كلا أو كدلو يعني حق درة أو كدلو هذه قف مسلمة قف كلا أو حق درة كدلاهي قف كان نفسي سئل الدلو حلال نقنيشا ويبنان تهي ويا سكر حلال كمان نقنيشا qofka wax dilay haddii uu yahay yani markaas qofka maaragtay la dilayahay oo dilka mutaystay haddii uu yahay qof mukalafa ilmo sabiya hadduu wax dilo oo ilmo yara ay dilaan wax yani maaragtay durbadiiba hala qisaaso lama oranayo mujeeda sabi waay waa inuu mukalaf yahay horta qaangaar uu yahay qof weyn uu yahay laba waxa weeyaan waa inuu mukaafic yahay muslim iyo gaal hadday yihiin looma dilaayo muslimka gaal loo dili maayo waa inay mukaafic laba isku dhigmata inay yihiin waa inuusan qofka maqtuulka ihi waalid uunan ahayn waalidka hadduu waalidkiisa dilo looma qisaasayo loo dili maayo wixii intaa ka soo haray waa maaragtay qisaas baa jirta wey waa loo qisaasaya wey marka qofka qof xaqdarro ku dilo waa loo qisaasaya oo dhiiggiisa u banaanaan midka labaad ifsaad fi lardi dhulka oo la fasaadiyana dhiigga wuu baneeyaa qofka dilkiisa in la dilo ayuu qatliga u banaanaanaya dadku diintooda isaas il ard waxaa ka mid a diintii baa dadka ka fasaadinaysaa dadkii baa diintii ka fasaadinaysaa marka diinkii ilaahay ambiyadiisa iyo rusushiisa uu soo dhiibay oo qofkan ummadda ka fasaadinayo waa laga qabanaya yani waxa weeye riddadii baa ka mid ah xiraabadii baa ka mid ah oo muxaarib uu noqdo qofka aayadda dambe aan ku arki doonaa insha allahu tacaala yani waxaa ka mid ah maaragtay adducaau ila ila albidac bidcada oo dadka loogu yeero oo weliba bidcadaasi qofka uusan ka joogsanaynin bidcadiisa uusan kaga harin ilaa la dila mooye yani saasoo kaleba culammada ku tiriya ifsaad fi lardi kaasaa ka mid ah badankiisa jirkiisa qofka uu waxgaarsiiyo maalkiisa uu dhibayana uu fasaadiyana qatliga wuu keenaa yani maaragtay qatliga wuu keenaa waxa weeye hadduu qof qof dilo uu fasaadiyo waa la dili qofka saaxibka hadduu wax sixro waad ogtii waa soo marnay in badan waxay leeyihin culamada waa la dilayaa qatliga laba gooraba waa la dili hadduu wax sixro saa u dhinto qofkii la sixro u dhinta qofkani waa loo qisaasaya waa la dilayaa wamaa ilaa dalika weeyaan marka waxaa kaloo ka mid a maalkii qadcu tariiqa oo kaleeto iyo dadka xoolahooda la booba iyo waa la mid yacni curdigoo lagu xadgudba iyo waxaa la mida ifsaad fil ardiga waxaa ka mid a guryaha oo la dudumiyo oo la jajabsho iyo geedaha oo la jaro oo la baabi'iyo ummaddu ay ku nooshahay beerahoodii la baaba'sho iyo waxaasoo dhan ifsaad fi lardi baa la yidhaahdaa qatli baa ka ratibmayo dil baa ka ratibmayo weeyaan marka labadaas shay ayuu qatligu ku bannaan yahay sida aayadda aan ka fahmayno weeyaan ila ilahay wuxuu yidhi annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi baa layihi fasaad fi lardiga dhulka oo la fasaadiyana kaas ayaa ka mid ahoo loo yani maarata wuxuu keenayaa qatligaas ayuu keensanayaa weeyaan marka yani ibnu sacdin tabaqaadkiisoo kale wuxuu ku warinayaa oo acmash oo kale uu ka warinaya acmash uu ka warinayaa can ilacmash can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay abu hurayra yani aayaddaa markuu cumaan ibnu cafaan macnaha uu saxaabada ay ka fahmi jireen in muslimiintana ay ku tabaqmayso ayaa cumaan ibnu cafaan noo fasiraya wuxuu leeyahay waxaa odhanaya abu hurayra dakaltu calaa cumaana yowma daar maalintii cumaan ibnu cafaan amiirulmuminiinka uu ahaaye nimankii tuwaarta ahaaye ku kacay oo ku maaragtay yani inay ridaan rabeen madaxtinimada inay ka ridaan doonay markay hareereeyeen oo ay go'doomiyeen ayaan u galay buu yidhi abu hurayra cumaan ibn cafaan aan gurigiisa ugu galay buu yidhi markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi faqultu ji'tu liansurak waxaan kuugu imid inaan kuu gargaaro cumaanow waqad saaba darbu ya amiira almu'miniin maantoo kale dilku waa waa shay xalaal oo bannaan wey laanna amiirulmuminiinkan difaacaya marka waa ii bannaan tahay inaan ku difaacaan ku imide aan dagaalki aan dagaalamno iska dhicino nimankan maaragtay suwaarta ahee nugu kacay abu hurayra uu la hadla marka cusmaan ibnu cafaan wuxuu yidhi yaa abaa hurayra ayasuruka an taqtula annaasa jamiican wa iyaaya macahum maku farax gelinaya abu hurayrow dadkoo dhan inaad disho anna ay ugu darto maraadiba waxaad ku farxaysa miyaa buu yidhi markaasaa inuu yidhi maya markaasuu yidhi fainaka in qatalta rajulan waaxidan fakaannamaa qatalta annaasa jamiican haddii aad hal qof disha buu yidhi dadkoo dhan adoo dilay ayay la mid tahay markaasuu yidhi fansarif ma'duuman laka ma'juuran hayra ma'juurin tag buu yidhi iska laabo adiga oo maaragtay aan ku idnay oo waxba hay difaaci anoo madluumaa lay dilaya faraha iga qaad buu yidhi yani adoo ajr leh oo aan dembi lahayn laaba buu yidhi marka waxay tusinaysaa yani hadalkaas cusmaan ibn cafaan fiili isagoo amiirulmuminiin oo xisaar lagu sameeyey ayuu naftiisa muslimiinta inay fitno ka dhex dalato darteed ayuu diiday naftiisa buu hadiyeeye oo yidhi maaragtay halay dila adiga anoo madluuma aan dhinto intaan anoo dad muslima aan dili lahaa ama la maaragtay baabi'in lahaa isagoo xaq u leh inuu isdifaaco ayuu cusmaan ibn cafaanna ka tegey radi allahu canhu abu hurayra markaasu wuxuu yidhi fansaraftu walam uqaatil waa iska tegey bu yidhi ana marka ma dagaalamin bu yidhi wax dagaala ma aanan gelin marka maqsuudka aayadda hadda laga leeyahay waxa weeye yacni nafta qofka muslimkaa sida ay u weyn tahay waxa weeye nooleynteedana in maaragtay yani in lagu nooleeyo nafta weynaynteeda nufuusta bani aadamka in la geliyo in qofka bani aadamka aan si sahal loo dilin qatliga soomaalida la sahlanaaday qofka muslimka ay iska dilayaan weliba xataa qaarkood yani kuwooda mujrimiinta baan ka hadlaya ay leeyihiin xataa qaarkood xujada isku sii oogayaan leeyihiin waa ku dilayaaye shahaado buu leeyahay markuu shahaadateynka qira kabacdi wa laa ilaha illa allah maxamadu rasuulullah yidhaha kabacdi buu dilaya yani waa xujo isku sii oogaya soo ma jeed yani waa shay xaraama weeyaan marka nafta dilkeedu waxa weeye shay aada iyo aad ilahay agtiisa way ka weyn tahay ظلمي إن لقد لبي آية أن يحوجين إيسا إن ذكا لقد عي ظلمي دون ولقد جاءهم وحاوي جاءتهم وحاوتمي رسولنا أنا الرسول شينبا ربني إسرائيل أتمت بالبينات آياته عد عدا هي حجوين كي عد عدا أي أولاتمت وحجك تنبيسا إنين جدن ودلك يفساد في الأرض كل عديني أي الرسول شاقي أولي مادين ثم مركي أولي مادين rusushii markay timid dabadeed ina kaiiran in badan oo minhum reer bani israa'iil ka midihi bacda dalika yani bayaankaas caddayntaas la caddeeyey dabadeed oo nafta dilkeeda iyo maaragtay fasaad fi lardiga dhibka ay leeyihin markii loo caddeeyo dabadeed fi lardi dhulka dhexdiisa lamusrifuuna kuwa xadgudbayo weeyaan oo qatligii la imaanayo dilkii la imaanayo fasaadkii la imaanayo aanan marna ka joogsanaynin weeyaan marka ifsaadka waxaa ka mida macaasidii ay la jahraan mukhaalafadii rususha la khilaafo xujajka cadcad markay heleen dabadeed ayay awaamirtii iyo nawaahidii kulli faraha ay ka qaadeen weeyaan wallahu subxana wa tacaala aclam